kusoo dhowaada barnaamij suugaanada shabakada qurbajoog ugu tala gashay bahda ku xidhan waa qaybtii labaad ee darmaan iyo dalxiis maanse la qofeeyey iyo madal ay ku wada garnaqsadeen bani aadam iyo xayawaan mayeedhaan ah curashada maansada darmaan iyo dalxiis waxa ay kasoo dhex biqishay dareen jiray abwaan cabdi aadan xaaj cabdiqays wuxuu maansadan ku iidaamay farshaxannimo sare iyo hal abuurnimo hufan waa maanso ka soo anbabaxday haasaawe iyo awaalo waran xabsiga laanta bure ee soomaaliya ku dhex martay abwaan cabdi aadan xaad cabdiqays iyo maxbuus kale oo ah dameer muddo labiyo toban sano ah u xidhnaa dowladdii markaa jirtay dood dheer iyo falanqayn aan xabsiga uun ahayn baa ka dhex dhalatay dalxiis iyo darmaan si kale haddaynu u nidhaahno cabdiqays waa maxbuus keligii ku jira qol ha ku jira eh waxaynu garan karnaa cidda uu waayihiisa u sheegan karaa waa inay ka duwanaataa askariga dareeska xidhan ee ilaalintiisa ku mushaar qaata dameerkan maxbuuska ah ee baxdo iyo dhacdo guddi naahiya jeelka ayaa jaalle ay isku waayo sheegtaan ugu dhowaaday cabdiqays galaangal raadgadasho ayuu ku toyanayaa inuu saaxiibkiisa darmaan uu xaal waraysto waxa taa ku lamaan jawi maxbuus oo cabsi cidhiidhi iyo sanqartirashaba intaba wata oo ka dhex muuqanaya maansada darmaan iyo dalxiis halkii ay noo joogtay maansada darmaan iyo dalxiis ee ay wada jilayaan darmaan oo ah dameerka iyo dalxiis oo ah cabdiqays ayaynu ka sii anba qaadi doonaa waa dameerkii oo cabdiqays u sheegaya sidii loo xidhay ee uu xabsigan ku soo galay
dharaartaan qagnaaye sida dabacsan laga helay waxay ahayd dalxiisow ciid loo dabaaldegay farxad iyo damaashaad maalintii darbaalka iyo rarka layga dayn jiray rooggii markaan cunay darka iyo xareedii durduurtiina heensaday dumarkaa ahaan jiray ragga daawadiisee waa anigii degdegayee meelaan darmaaniyo ku ogaa darkaygii doolaaladii tegey waxaan soo durduriyaba anigoon dantii bogan daraawiish hubsadati iyo col duulaana bay helay niman duub cas baa qori ila soo dul joogsaday laye waa dameerkii meelaha dalxiiska ee duqa loo sameeyey la dawaafo fiidkii laamiyada dushoodi iyo dawga muxuu maraya anna idhi ma duula macirkaa dameeraha dariiqu ka samaysa wuxuu halkaa inoo sheegay wixii meeshii dee waxa anigoo iska soo tamashle ah oo weliba meel darmaanan ku ogaa ku socdo oo dee dariiqyadaa iska maraya ayuunbay niman ciidan oo de weliba darees cas kurfiyadooda cas ahay buu sheegay kurfiyad cas duub cas ayuunbaa igu soo baxay bu io qoriso laye wari xale waa dameerka waa muxuu maraya meesha waa halkii odaygu maraya habeenkii lagu dalxiisay wada markaasaan isgu anigu miyaanan miyaa dameeraha dariiq macirkan hadaa maraa xaggeen maraa bu yidhi ilan wadinkan le baari hageed ku socotaa ila wixii lagu soo xidhay intaas ka ahayd laye waa dameerkii meelaha dalxiiska ee duqa loo sameeyee la dawaafo fiidkii laamiyada dushoodiyo dhowga muxuu maraya ana idhi ma duula macirkaa dameeraha dariiq uga samaysan xawayaanka duurkiyo aadmiga dayacan iyo dibjirka iyo baahada dadka inaad ka tarisaan waa dabeecadiine inkastoo dadaysaan dabaqay ka weyn tahay xeedhada darxumaduye macid soo dalxiisiyo wafti soo degaa jira waar waxaan ku eranayaa bu yidhi sidaa ay qabanaysa markay wufuuddu timaadee carabta iyo afrikaanka iyo yurub iyo dalkaa casuuntaan ayaa dadka masaakiinta iyo xawayaanka urursaan laakiin waxaan aad qarinaysaan iyo dhibaatadan aad dadaysaan dabaqa way ka weyntahay ma qarinaysa bu yidhi haddaa intan ururisaan dalka dhibaatada way taallaawn taa markaa aniga waxay ku qabanaysaan waxa weeye foolxumadayda iyo dameer aan ahay ayuunbaa jidkan igu diidaysaan waxaana weeye wufuud baa kolley timid cid kale oo meesha wax kaloo kii soon galay ma jirte wufuud baa timide waan idin garanaya waa dabeecadiina waayo waan arki jiray bu leey idinkoo qabqabanaya dadka oo iyo dooro meeraha markaana waxay ahaan jirtay wufuud baa imanaysa sidaasun bay ahayd arrintu markaa waan gartay buu ku leeyahay ma wax kale inkastoo dadaysaan dabaqa way ka weyntaa xeedhada darxumadu xeedhadiibaa weyn buu ku leeyahy dalkii oo dhan baa darxumadiisa alla markaa in yaroo xamara haddaa sidaa u saartaan waxba kama taraysaa dabalaniga kusoo gor dabaqa way ka weyntahay xeedhada darxumadu e ma isoo dalxiisiyo wafsi soo degaa jira culka kii dalbanaya ee u sarreeyey duulkaa ka damqaday warkaygii wuxuu yidhi dalxiisow dibu socodku weeyaan cadow baana soo diray dabadhilis inuu tahay dadkii baan hadlaynoo dabnahooda haysto adigoo dameera dacwad nagu furay duuduuba oo xida dhabarkii iyo hoggaankii iyo seetada isugu dara marka wixii ninkiibaa intuu kacay oo dee meeshan ninkii dee odayga karaamay ayaa yidhi war ninkan hala qabto waa tuug waa dibu socod waa dabadhelid waa nin cadow soo diray oo waxyaabihii la akriyi jiray badanaa ama xawayaanka lagu aqeeya hataa dameeru dabadhilis bay ahaayeen haday doonaan wuxuu yidhi doxor iyo u qalaalan diiq baad ismoodee waxba aniga haydi goobtana ha ii tumi daal baan ku seexdaa dildilaaca waagaa deg deg laygu kiciyaa birqi baan ku toosaa birqi baan ku toosaa adigoo dangiigaan gasinkaaga doona markaan digirta soo dhigo dawliskiiyo wadaantaa dusha layga saara darkaan ugu aroora degtaan kuugu dhansha xaabada duleedkiyo kolan dogobka soo guro ama dhuxusha lay diro dabkaan kuu shidaayo danyartiyo saboolkaa duudkayga rarato caydiyo danlaydaan danahooda fuliya dufka caydiyo danlaydaan danahooda fuliya dufka iyo xamaantaan lagma kala fogaasiyo meel durubsan geeya biihaal anoo qaba iyo dacadka gaajada hawlaha la ii diro inaan doono mooye weli diidayna nolo aqalada dugsooniyo daaraha wax kumeli dibaddaan ka seexdaa dusha mara la saariyo garbaal iima hidisaan ooridayda dahab iyo diric kuma mariintaan ma xidhaan dugaagadu deg dhegta uma daliigaan hilqad uma dalooshaan dabaylaha udooniyo dubka cadarka lagu shubo dufankiiyo saliidiyo duxda inaan ku dhaashado diibta waan u baahnee dartiin baan u nacay oon raaxada u daayey ma og tahay dameeruhu dhulka inay degaanoo duuggaaga nolosha iyo danka kula wadaagaan waar horta ma og tahay bi anoo kuu shaqeeya oo intaasoo hawlana kuu qabta oo biyaha kuu dhaamiy oo digirtaada soo gura oo adigoo hurdo kuu shaqeeya oo salaada aroorti le oo darbaal oo haddana diri caydaan ugoy oo njaawi aanay lahayn oo cadar aanan invitation oo dumarkayga xataa duruuca aydaan u goynin oo inflation waxaba aanan idinku haynin anugu oo intaasoo hawlanaan idinkuna on waxbaba idinka doonayn anugu wax walba aan idinka daayay oo dalkana aan xaq inaan haddana dalka dameeruhu inay degaan oo dhulka xaq ku leeyihin oon dalkan kula wadaago horta soo ma ogid buku oon kugula dhashay oon kula leehay weliba aan de anigu kii burada siday ahay ee kuu shaqaynayay oo ayaa ku idin ilay marka meeshuna dee waxay ahayd xabsi hadalkana uu faahfaahinayna wuu soo koobayey marka waxyaabihii uu ku dooday way fara badnaayeen siduu inoo sheegayo aad baanay u badnaayeen laakiin de wuu soo ururinaya o wuxuu lahaa maarka balukaad ma ogtahay dhulka inay degaano dhulka inay degaan oo duugaaga nolosha iyo dalka kula wadaagan durbaankaad sumaysiyo digdigtaadu waa been grace baad u xidhatoo darajaad u leedahe dadka maxaad u qabataa anaa kaaga dooroon danta kaaga hawl badan waar wuxuu yii grace baad sidataa halkana digdigta iyo caga juglaynta iyo waxaa iska daayo anaa dalkan kaaga faaid bal darajadaada iyo gracekaaga isuge laakiin dalka anaa kaaga faa'iida badan maxaad u qabataa xaggii wax soo saarka uga wareegay oo wuxuu leeya bal dalkan maxaad kusoo qaditaa adugu qof la dilo qof aad xidho qof aad qabsato waxaa mooyaane wax kale miyaad keenta anigu waxaan ka shaqeeyaan kuu sheegay ayuu isagu markaa boqonkii qulquladaha dabka huriyey baa tahay deganaanta nacadkii ii diiday baa tahay dirirtiiyo adaa wada dagaalada sokeeya duudkiiyo intaasaa duubigu kuleegiye dalka maxaad u qabataa durdurka iyo xareedii oo webiyada ma goxda ma dilaacisaa beer diraacdii wax soo saar dadka ma u horseedaa nasiinkaaga dibadiyo adaa dool ka sugayee dal shisheeye weligay garistiisa maan baran dalagayga mooye diiqada ma raadsado dareemada anaa cuna iyo doogga keligii waxaa anigu ku noolahay anigu geligayguba waxaaban cunabiyu dareemada iyo doogga oqla wax kale oo aan meeshaa ka qabto haba yaraatee ma jirta buu yidhi adiguse dal shisheeye bariiskii iyo baastadii iyo waxaanad adigu lahayn ayaad karsataa dibaddaad ka keedsataa sixir bararkaad kordhisaa yacni waxa dalka u tartabaana ma jirta ee qof la dilo qof la xidho mid lasoo qabanayo waxaasaad ka shaqaysaa beerahana ma beertid dalaga kama shaqaysid wax alaa waxaad qabataan ma jirto ku dagaali maayo kula doodi maaye istifaaci maayo waxba diidi maaye dabadaada adigaba haddii daasad lagu xidho lagu dhaho duleedkiyo hala qabanin dibadee digadaadu kiiskaa dacal yaanay uga dhicin dabageliska weeye waxa doosha kuu suran deriska iyo gayaankiyo haddii inta dumarka iyo dadku wada ogaadaan ceebtaadu durugtay waxa weeye dameeraha waxaa la yidhiyey suuqa maaragtay waxsaalo ah ama yaanay ku dhicin suuqee kiisha loo geliy markaa wuxuu yii warbalniyaho ninkaagan i qabanaya askarigii bu weli la hadlayaa qoladii dee qabatee uu lahaa niman dubcas bay ahayd wuxuu leeyahy bal aniga dhibaatooyinka ay haysta waxaa ka mid a haddii lagu yidhaahdo inta dabadaa lagugu xidho kiisha meel kale kuma ma tegi kartid kuma saxaroon kartid banaan ma tegi kartid meel lama geli kartid oo dumarkii iyo gayaankii iyo w dadkiina ku daawanayaan bal adigu sidaad u xamili lahayd bu bal ka waran arrintaas taasa aniga ay haysatay bu leeya haddii inta dumarkiiyo dadku wada ogaadaan ceebtaadu durugtaye ma u dul qaadan laytaa adaa duubka haystiyo duniyada maamulkeede dadka nimaad u jeceshahay hadduu duunka kaa noco adigoo dantiisiyo wada darajadiisii isaguna dilkaagiiyo jirinayo duubtii maxaa lagu dabiibaa ama lagu daweeyaa dumisay yabaalow kolka malagu daakiro adna dabargo-aagiyo hala yaabin duutiga buy durban laygu soo booy hadalkiina naga duuli dusha gaari laysaar duhur bay ahayd dheer duleedki iyo dharaartay dareediga qafaaleen waa sideed diraacood lixda laanta buuriyo intaan beridan taagna daranyaday gaadhiyo waxba maaha diirtuye dhegalada xabsiga iyo dayrka aan ku oodnahay waxa iiga sii daran maatada dayacantiiyo qoyskaa dabashaday war waxaaba anigu wuxuu yidhi horta meeshan waxaan ninkan odayga ee dalxiisow sideed sanadood baray waayo eighty fourki afar iyo sideetankii bay ahayd markii aniga laygu celiyey markii isaga lasoo qortayna lix iyo toddobaatankii bay ahayd markaa waan kaga tegay toddobaatan iyo sideeddii dabeeto waa sideetan iyo afarkii markaa sideed sanadood baan joogin meesha sidii laygu soo qabtay waa taasoo markaan sidaa u dooday ayuunbaa dabeetana gaadhiga laygu soo riday meeshana waa lay keenay laanta buur sideed sanadood baan joogay asalkaba darmaanow dacwadiiya maxkamadaha miyaa weli lagu diray sidaan dabinka ugu dhacay duhurkii salaasada dameer yaad ka tahay weli dabnahoodu may odhan kuwa duugga magac iyo dirka kula wadaagaa gadaashaa ma duulayn ururada difaacee u doodaaya amniga dacwadaada uunka iyo dibadaha ma geeyin waa beri dalxiisow nin dayaysan baa tahay haddii dood la furi karo haddii deeq la huri karo haddii dayn la gudi karo dameeraha firkayga iyo duunyadu ha joogtee maxaa geedka deeb kale dadka loogu shiday dawriga libaax iyo inuu halaqba kugu dilo inta dulindulcaysi iyo inuu dulinba kugu cuno inuu roobba kugu do-o inuu danaba kugu dhaco dabaylaha waxqaadiya inuu daadba kula tago meeshu dawlad maahee damal weeye hoostii duufaanna waa u halisbi wuxuu igu yidhi waxaanaad leedahay dacwad anigoo dameera iyo xoolihii bal iskaba dhaafo wuxuu yidhi haddii aad leedahay dacwaddani jirto oo meel layska dacwoonayo ay tahay oo abiil la qaadanayo oo ama layska daba hadlayo maxaa meesha cidladaa ee aan waxbaba jirin dadkay soo shira inta la yidhaho khudbada loogu akriyaya bu dadkii baaba caynkaas yeelaye xaggee dunidu wax ka nool yihin bu markaa meeshu dawlad maayo waa meel cidlaa buu yidhi markaa waxaa nama soconayaan ha ku daalin buu igu yidhi adigii dacwadna ma jirto cidina igama daba dhaqaqin wey ma dameerihiinii dalka maalintuu yimid durdurada kacaankii iyo dardarkii ku raacee iyaga iyo dugaagii danwadaagta laga dhigay ayaa doorkan maanta ah jiri loo dardaar wadi sidee dooca yeelaal dustuska iyo khiyaamada durba sagobu yeesho goobta kugu tumaya allay lehe darmaano warkaa waan ku dirtayda idinkuba dalxiisow waad sunteen durbaankeed madinaahadayda duryankii ka weynayd duunyadu sideedaba way saba gashaayo dareen maalintuu jiro duqdaa loo tumaagee degmadayda weligeed dunta laba ma xidhatee mid baan duubka saaraa duddadiisa neef kale dabka lama lo- lama wadaagee deeq baan u siiyaa da'yartaydu waayeen durdurada ma jiidhee way saba gashaayo dinsi baanu leeyahay adiguna dodowhe habka talada loo dumo markaad dooranaysaan bicdee layska taagaayo ma da'daa la tiriyaa ma duunyaa u eegtaan ma deegaanka cayb iyo danyartaa u dhiibtaan ma doodaa la raacaa mise deeqsinimadiiyo dulqaad baa ku bixisaan ma dareenka garashada iyo dirasho dheer baa darajada ku saartaan mise mise waxaad ku dagataa dibindaabyadaadoo door weliba kii hore waa mid kaaga sii daran joog joog darmaanow waxbaan yaro dareemeen maxaad dhacay darmaanow joog joog dalxiiso waxbaan yaro dareemeen maxaa dhacay darmaanow madeg baad i leedahay dareen baa i galayoo dib muunbaa i qaadee digtu waa askarigii dusha sare dusha sare ku joogo darandooriyaaye dalxiisow hadhaadhicin hadhaadegina soo noqon doodana ada iskale waa sugan darmaanow dareenkiiyo cabsida badan deris baad la noqotoo didmadaadu waa jiday ninka diiqa kugu riday hadduu daayin kugu simo godobka iyo daanada ma ka doonanaysaa mise sida dadkaba qaar dusha lagaga joogsado dulmigii iyo xumaantiiyo diibtaad ku noolaan inan yahow degdegayaa waadi daalinaysaa igu kicisay doogtee hadduu daayin igu simo isna daayo weynuhu waana qaan dameeraha sida loo dambadhigo waar wuxuu yidhi sida loo dagaalamee dameeraha layskaga celiyo anigu waan aqaanaa bu yidhi haddaan baxo dambaabidhada waxaa la yidhahdaa maaragtay raatibiqladan ay dameeruhu sameeyaan ay ku dagaalamaan marka wuxuu dee halkaa inoo sheegay isaga laftiisa uu kala garan waayo wixii oo qofkii soo xidhay wuxuu yidhi dee anigu dameeraha waan iska celi dhaqaana haddaan baxana kolley iyo kolley ninkaa mataynaya dameerka waa iska celinayaa wey ujeeda ya waxaan sameeyaba ninka deelka furayo igu kicisay doogtee aynu dood wadaagne adadigo gubkaaga iyo darantaada ii sheeg ha waa bal waxaad ku xidhan tahay iyo xaalkaagu wuxuu ku sugan yahay bal arrintan lagu soo celiyey anigana iga dhaadhici buydi ilaan kuu warramay oo ninkan uu ii warramay inuu qoyskii danyara u shaqaynayay sidii lagu soo qabtay sidii loo soo xidhay inta sanuu joogo wixii oo dhan buu ii sheegay anigu diiday baan nidhi markii dalag la waayee dalkii lagu abaarsaday ragna diilintii guray intuu koray daruuraha bulshadiiyo dadweynaha daalaadhacoodii meel sare ka daawaday shicibkana dalqamisiyo inta dooshi lagu xidhay degta lagaga joogsaday anigu diidaban dirayskiyo daroomaha markii doqonka loo tulay diric iyo fariidkana dir darkii laga hor joogsaday anigu diidaban dugaagii arlada cunay markuu dumiyey beeshii dadkaygii midaysnaa intuu dayr u kala dhigay daandaan u kala raray dabka laysu qaatay ay demi weyday beladii anigu diidaybaan adigoo dangiigoo hurdadakar u jiifaan dabka kugu dhejinayaa ha dareensan buud markii aan damqaday ee dusha sare u booday diday ee ka oogsaday dabintaada keen buu hadal dabacsan buud waxaan idhi duqiyow maxaad uga dan leedahay hadda waan ku dayayaa andalooliyi inaan dacayda dhiibsiyo waxaan diiday siriiqdii dulka layga sudhina dhaafidaadi siisi iyo docdaadii goglaysaa diindabe wey inay deris wadaagaan isba waa ka diidee dabagaalihii yidhi abeesooy ha ila degi iyada cawadi iyo madhayaan ka liita dunduntii shilka lahayd nin dareenka galay oo dugsan waayey baan ahay maxaa duubi lagu jaray maxaa doobab lagu qalay maxaa darabta geesiga sugaajiyo waraabaha dubaxdiisa loo waday darmaanow adduunyada maxaa la isku dabarbaday waa beri dalxiisow daahlaal fardeebaha duxuluusha meegaad degta sheelan iga dhowr inta meeshu dagan tahay dhudub hadalka iisii ibnahaaga boobsii duulduulka sheekada dusha waan ka haysto askartaan daraad galab doodii dhexdoodiyo ka dareemay buuqee daafaha waqooyi ama dacalka oogada degallada galbeed iyo madegaanka baribaa madugbaa madegalbaa madigbaa madaanbaa madalooli simanbaa madereeris dheerbaa dildilaaci maandhow madagaal fog baa dhacay mise waa dulkeliyaad dug dukun maaha sheekad dabadaa shil weyn iyo harrow doodi baa dhacay dulla maaha sheekadu dukun daaku weeyaan dalabtaydu waa lagag daridaydu waa lagag dilka shicibka gaadhiyo dingaraaradoodii waa dareemadoo kale dhulka hoose didibiyo dhagax duuban weeyaan minay dumin lahaayeen ma daloolin karayaan mee laga dusaan jirin dayax iyo cadceediyo dusha samada lama maro haddii ay daruuraha cid u diran lahaayeen cilmi doosha lagu tago weli duulku may daran afartaba dablagasaa waxba uma dareeran wuxuu yidhi waa bal waxaad ii sheegtaa war waxaan sheekadii askarta ayaan laftaydu ka maqlayeyo baryahan oo dhan in wax dhaceen oo dagaallo iyo wax jiraan waan maqlayey war wuxuu ma wuxuu iyo ma waa sidee bal iiga warranoo ma wax ballaaran baa ma meel yarba ma wax meel ku koob bal adigu arrinta ii faahfaahi markaa dee afarta dhinacba afar kala dabalagataan waxba uma dareeraan afarta geesood buu dabalaayadu way ka timid baan ya daymada yuhuuntiyo kulantida duleedkaa deris lagu noqdaayo labadii danwadalihi iyagaa dareenkiyo ku heshiiya doodee dirirtiyo colaadaha dhiricii ka furan lahaa dacadkiiyo dhibaatada ka dulqaadu heli kara dalagii ka baadsaday degmaduu ka bixi jiray duxda iyo finiintoo duunyada ka weydeen darkoo guray dixdoo madhan diyahaalka jiilaal ninka deeqda hidin kara maalintay daraataa dadka kale ogaata doqon lalama timi karo diric iyo fariidkee mid baddaaba ciisaa dadka loogu soocaa saadaasha dihin iyo weli daaha saadaasha dihinee weli daaha laga rogi iyo dahabka hoostiyo ku daboolan buuraha duunyada lahaanshaha dadku kula wadaagaan hadduu damacu keli hadduu damacu kaa galay dalbajuuqadaada dusha laga arkaayo waa lagu dareemee aankuu aan kuu tuma durbaankeeda ana anigana dantaadiyo igo dhiga dariiqaa darisada u marinay markaa arrintaydii baan wadaayo waxaan ku yidhi ninkii uu sidaan u waaninayay war anigana haddaad xataa nin wanaagsan ama nin daraaye a tahay anigana ninkii aad darsada ku gaadhi lahayd iga dhigo oo aan kula shaqeeyo ku kaalmeeyo ayaan idhi baan waxaan u warramayaa darmaan darasada u marilay deegaanta wiilkii lagu daaqi jirayo haddaad duubcasow tahay dooyada nimaan cidi dirir ugu dhowaan karin berigay daraawiish dadka ugu adkaayee kuwii dumiyey baa jira cabsi doorismoodo durujaaga hoosiyo haddaan dogobka xaabada duur lagu lamaanayn lagu diirsan maayee haddaad tidhi anaa duma anaa dirire keligay anaa duulo oo wada dhuntii boqorka xidhataye midaa dacayda jiidiyo dulka lagama maarmee ana doqonkii iga dhigo bal daloolka hoosiyo docda kaa gufan yahay markuu diiday waanada aniguna dulqaadkii midka dhayriyan ninka duurka haystaa dowgiiyo hadduu maro dariiqii habboonaa daacaddana la kaashado dalaalkana ka waabsado dowladnimadu waa buur dumi maysa weligay dakhalkana hadday nabar doonidu ku leedahay daldaloolka hoosaa dixda soo faruurto hadduu daadku soo galo dawama laha meesha dibna looma celin karo biyo laguma daadego nin dabaasho mooye badda lama durdubin karo soqonkiiyo cadaawaha mid la diriraya dhalintii dadaashee dadka inay gargaaraan daawada ku dhigatee danta guud u sara kacay raggii dure la soo xidhay nin doondoonayaana dagaalyahannadaydii bilimaysid baan idhi sugaagana ha noqotee dulmi ruuxa lagu falo ninu doodayaana duunkayga hoosaa xuub laga dilaacsho soomaali daayo haddii gaal la duutiyo nin ka daaya yidhi oo lagu dawgalaana hadduu jiro dukaanada mid dabeecadii iibshaa caqli laga durduurtaa ama uu dawaarluhu dilicnimada toli karo inta badan dadkaygaa dabiib looga helidaa dalkaasaad ku nooshoo dalkaasaad ku nooshoo nafna waad ka damacdee dameer waxa lagu yidhi damanaanta weeya ina dabaka nuugow duni uma warhayside daahiya alooliyo darin baa la laabaa furhaddaa la duubaa dulinkiyo abaartaa laga diga rogtaayo deegaan kaleesiyo degmo looga guuraa sababtii la doonaba daraaddeed ha noqotee hadday dani jidhaan meel daaraha ha laga raro inaad dumiso mooye daba kalema leeda aniguna kamaan dayn dubihiiyo madaraqee waa taan dunyadaydii dijirnimada dhaafsaday sidaasaan darmaanow kuu lahaa daraad galab adigaaba doog iyo bixi iyo niqi haystee iga dhaafi maahada weli dooda kama harin sharcigii dameer xidhay qof jar yeeli maaya ka dagaalama goobtiyo codkayga dadku qoonsadaanoo diiwaan haddaan qoro ama aan dalxiisow sida sheekhu daajiro dhawankii dhawankii ibliiskiiyo dabuubtaydu qaar baa moodo daramal shaydaan daradoorigeedii adaa deelka maansada baadihi yaqaanoo dadku kaa dhagaystaa sharcigii dameer xidhay ma daryeelo aadmiga buxda hadalka weeye waa runa dadka u sheeg dulmigiiyo gumaystuhu adoo diida mooye iddaa kuma dawoobe midna waa dantaydee docda jeelka weyniyo dibaddaan wareega ah hadduu roobku soo dowo dadabaan tirsada male dhaxantiyo daroortiyo dabayshiiyo xagaayada dugsi aan ka galan male milcidhaa i dubatoo damalaan habsada male anigu waan dayoobe madakaayo dheer baa daaraha idiin kaalbi birtac kugu dhacna adkii daclad caddaa yaa dabactanaa qaba darin baa la ii dhigay didib baan ku jiifaa bililyada qabowgiyo dabaylaha dhacayaa dhididiga da'aayo kalluun iyo xabaal baa dugsi layga dhigayo daaqadayda lama furo deganaan ma haysto dareen baan ku seexdaa didmana waan ku toosaa madaxay madaxay dekaamo guribay igu degano duhur iyo habeenkii midna layma daayo dibadda uma soo baxo daruurtii wacnaydiyo dayaxii ma fiirsado deriskayga ma aqaan dadna iima soo galo dawaad layma siiyo qalinkii la iidii warqadaha ma daabaco murtidaan dalayn jiray dirqi baan ku tiriya ninka degelka haystaa duugayga noloshiyo ma oggolo duntaydee hadduu karayo duutiga nafta iima daayeen ilaah baani dilinoo ii diiday mowdkoo deeqdiisa weyniyo dar allaan ku noolahay dar allaan ku noolahay docdaad adigu joogtiyo haddaan helayo daantaa waan kaa doorsan lahayo dahab baan kusinla sugdhe sugdhe ina darmaanow maxaa durruf soo yidhi mise dacayda deer iyo dibintaada weeyaan uruf urufta naga daa hoosuun baad u dadantee maxaa duufka kaa qubay ma degtaa lagaa jaray haddaad dibadda jooreena naga fiiri daclada shilin baa dagtaydiiyo docda iga qaniintoo dubkaygaan la dhacayaa dillo waan isleeyaoo digta aad maqlaysaa duudkayga weeya alla meeshu daranaa dulmi iyo dhib weynaa ma ilaa diraacdii dayrtaan ogaadaa raggu darin ku sintaa oon dibadna loo furin diiq baydin haysee anigu waan dugdugiyaa dulmi baan tirtinaye ilaan waa dufowdo waxba doorsan maayee daartiinna joogo dibadayda ii dhar waa suga darmaanow daaqad baan ku joogaa daalayoo ma karaye digdig baan maqlaayo daryaan baa baxaayo askartii degaankii dar baa soo shanqaraye intaan dacalka lay qaban dabar laygu qoofarin gudcur daahiyadii rogay masiibada dawaafka ah ducbaa laga huluushaa digtoonaad kuwaasaday dabeedeed mar kale iyo dib haynoo ahaatee waan degaye nabadey
intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa guud ahaanba barnaamij suugaaneedkii ay shabakada qurbajoog ugu tala gashay ee ku saabsanaa maansada darmaan iyo dalxiis oo ah dareen dhab ah oo ka dhashay xabsi uu dameer ku jiray muddo labiyo toban sannadood ah